بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار allihii subxaana qaadirka waxaan weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo naarta iyo bidcada iyo wax alla wixii naarta noo dhoweynaya noona fududeeyo dariiq kasta oo ridihiisa iyo wanaagga aan ku gaarayo insha allahu tabaaraka wa tacaala ikhwaani fillah silsiladda kabaa'ir baab kabiirada waxaanu ka qaadaynaa afraad maanta oo odhanaysa tarku salaa in salaada laga tago oo qofkii uu salaaddii isaga tago ayay ka hadlaysaa kabiiradani inay tahay kabiira min akbari alkabaa'ir amase sida aynu arki doonno oo culummadu aynoo caddayn doonaan ayba tahay arrin kufriya oo gaalnimo ah oo khatar ay tahay markaas culummada qaar ay yidhahdeen diintaba waa lagaga baxaya qaala alimaamu dahabi raximahu llah imaamu dahabi waxa uu yidhi qaala tacaala ilaahay markii uu sheegay dadkii wanaagsanaa oo laga soo sheekeeyey nebiyadii wanaagsanaa sida nebiyullaahi ibraahim iyo intii la jirtay kabacdi baa markaa ilaahay waxa uu yidhi fii suurati maryam fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu asalaa waattabacuu ashahwaat fasawfa yalqowna gaya fakhalafa waxaa daba maray kuwii wanaagsanaa min bacdihim khalfun kuwo xun baa daba maray khalafku marka waxa weeye waa intii ka dembaysay oo dariiqoodii ka leexatay oo dariiqii wanaagsanaa aan raacin khalafkaa marka ka daba maray dadkii wanaagsanaa waxay ay xumaanta ku muteen in lagu tilmaamo adaacu salaa salaaddii ayay dayeeceen oo ama way ka tageen oo salaaddii oo dhan bay isaga tageen oo waxay noqdeen kuwo taarikiina lisalaa amase wakhtigeedii ayay ku cayaareen oo marna ay dib dhigaan marna soo hormariyaan oo ay wakhtigii talaacub ku sameeyeen adaacu asalaa salaaddii way dayaceen waatabacu ashahwaat shahwaadkooda iyo adduunyadooda iyo naftooda ayay iska raaceen fa sawfa yalqowna ghayaa waxa ay la kulmi doonaan oo geli doonaan cadaab adag oo khatara ayaa ku dhici doonta dadka noocaasa haddaba aayaddaa waxay noo caddaysay dadka salaadda ka tegey oo salaadda dayacaya oo dhibaatada noocaasa la imaanaya inuu ilaahay u ballanqaaday inuu cadaab gelinayo oo ay khatar ku sugan yihiin oo waxa weeye naala ay gelayaan wa qaala tacaalaa sidoo kale ilaahay waxa uu yidhi fawaylun lilmusalliin weylka waxay yidhaahdeen culummadu sida saxaabadu ku fasireen waa waadin fii naari jahannam waxa weeye weyl haddaa maqashid halaaggana waa la yidhaahdaa oo waxa weeye qofku markuu halaagsamo waa weyl waa la yidhaahdaa weyla fulaan ee macnaha hebel halaag baa ku dhacay marka waxaa kala duwan weylka iyo weyxa markii la yidhaha weyxa fulaan ee macnaha halaag buu u dhow yahay weeye laakiin weylka haddii la yidhaahdo waa halaagsamay wey laakiin waxay ku fasireen saxaabadu waxay yidhahdeen weylkaani waxa weeye waadin fii naari jahannam waadigaa naarta ku yaalla oo jahannamo bartankeeda ku yaalla wuxuu u sugnaaday lilmusalliin kuwii salaadda tukanayey kuwee weeye marka kuwaasi alladiina hum can salaatihim saahuun iyagu waaba tukanayaanba oo salaaddii bayba la imaanayeen laakiin salaaddii bay ku cayaarayeen oo talaacub bay ku sameeyeen saahuuna way hilmaansan yihiinoo oo waxa weeye adduunyo ayaa mashquulisay oo salaaddiiba qaymo agtooda kama le alladiina hum yuraa'uuna kuwa riyaaga la imaanaya weeye dadka istutusaya salaadooduba waxa weeye waa salaaddii munaafiqiinta oo waxa weeye riyaabayba ka tahayba salaad ay ilaahay darti ula jeedaanba maah waa salaad ay riyaa ah walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala waatuu ilaahay lahaa munaafiqiinta salaaddiiba ma imaanayaan ilaa iyagoo caajisiina oo waxa weeye dadka istusaya mooye haddaba dadka noocaasa oo sifaatkaa laga helay oo waxa weeye maaragtay salaaddii aan maaragtay hilmaansan oo istusaya markay dadka salaaddii tukanayaan dadkay istusayaan ee salaaddii ilaahay darti kama aha dadkaa waxaa u sugnaaday weyl sifaadkooda kale ka waxaa kasii ka sii mid ah wa yamnacuuna almaacuun wax walbana way mancinayaan haddaba marka dadka sifaadkaa faraha badan leh oo waxa weeye riyaaga hadda macalshaahidka aayaddu waxa weeye uu u keenay shiikhu inay salaadoodii riyaa ka tahay oo ay hilmaansan yihiin halaag iyo waxaa u sugnaaday waadin fii naari jahannam haddaba aayadaha noocaasoo qof ka akhriya wuxuu ogaanayaa tarku salaati inuu yahay arrinteedu arrin khatara oo salaadda oo laga tago inay arrin khatara qofkii gaarsiinayso bal aayadda ku xigta oo shiikhu keenayna aynu fiirinno dadkii naarta markay galeen ahlu naarkii oo gaaladii iyo wax alla wixii naar geli lahaa naar galeen ayaa markaas dhexdoodii baa la weydiiyey oo waxaa la yidhi maa salakakum fii saqar hor maxaa saqara ida geliyey oo waxa weeye aada saqara ku gasheen saqarana waxa weeye waa magacyada naarta magac ka mid a oo waa naarta wey waxay ka bilaabeen oo yidhaahdeen sifaadka naarta lagu galo qaaluu lam naku min almusalliin ma aanu ahayn kuwo tukada weligaya ma aanu tukan salaadna ma aanu tukanaynin oo kuwo salaaddii ka tegey baanu ahayn aayadda waxaa laga fahmayaa marka dadka noocaa odhanaya inaynan gaalo ahayne dad muslimiina oo salaadda ay ka tageen ku galay naarta inay ahaayeen waayo ma ayna dhihin waxaanu ahayn mushrikiin gaalaan ahayn ma ay dhihin waxay ka bilaabeen lam naku min almusalliin ma aanu ahayn kuwo tukada haddaba qof walba oo salaadda ka tegey oo taariku salaad noqday xataa haddii la yidhaahdo waa muslim sida aqwaasha culummada inoo imaan doonta markay culummadu inoo kala caddaynayaan haddii xataa aynu dhahno waa muslim hadda wuxuu galay naar buu galay ilaa inuu ilaahay cafiye mooye waayo sababtu waxa weeye qaaluu lam naku min almusalliin bay dheheen salaad ma aanu tukan jirin salaaddii ay ka tageen bay marka naarta ku galeen haddaba arrintaasi khatara qof walba oo muslimana la raba inuu ka digtoonaado oo aad iyo aad isaga ilaaliyo haddaba ikhwaani fillaah ayaa ma aha arrin fudud ma aha inuu qofku salaadda ka tago qof salaad ka tegeyna agtiisa khayr ma yaallo waayo salaaddu waxa weeye waa cimaad uddiin waa tiirkii islaamka waa tiirarkii dhammaa oo waxa weeye aad islaamku ku taagnaa haddaad salaaddii jebisid oo tiir dhexaadkiya waxa weeye markaas islaamkaagii waa burburay waana khatar buu ku sugan yahay inaad markaa ka baxdid diintii islaamka axaadiistaynu bal marka fiirinaynaa intaynu aqwaasha culummada u gudbin qaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakahaa faqad kafar xadiidkaa waadix wuxuu ku yahay nebigu wuxuu yidhi cahdiga noo dhexeeya annaga iyo dadka waxa weeye salaadda wey faman tarakahaa qofkii salaadda ka taga faqad kafar waa gaaloobay marka ma dadkoo dhan baa alcahdu aladii baynanaa wa baynahum waa caam weye laakiin culamada qaar baa waxay leeyihin munaafiqiintii baa laga hadlaya laakiin xadiidkaana waa caam wey xadiidkan waxaa werinaya imaamu tirmidi iyo nisaa'i iyo ibni maaja min xadiidi buraydata ibni xusaybe alaslamiyi ayuu ka werinaya waana xadiid saxiixa sida sheikha albani raximahullah sunankana uu ku caddeeyey fii saxiixi aljaamicna uu ku caddaynayo raqamka afar kun iyo boqol iyo maaragtay afartan iyo saddex xadiidkan wuxuu marka waadix ku yahay oo caddaynaya qofka taarika salaadkaa inuu gaaloobayo oo uu kaafir noqonayo laakiin kufrigaasi horta mid waa inaynu kala garannaa ikhwaani fillaah nebigu maadaama uu yidhi faman tarakahaa faqad kafar uma diidi karno horta inuu gaaloobay oo waa odhanaynaa waxaan leenahay tarku salaati kufrun waa gaalnimaan leenahay salaadda oo laga taga laakiin waxaa imaanaysa tafsiil oo waxaanu leenahay ma kufru camali ba mise waa kufru ictiqaadi kamaa hiya qaacidatu ahlisunna waljamaaca in la kala qaado kufru camali iyo kufru ictiqaadi kufru ictiqaadi waxaa la yidhaahdaa qofku wuxuu ictiqaado masalan haddii uu xalaashadoo yidhaahdo aniga salaad inaan tukado la iguma leh waana ka tegayaa waa ii bannaan taha inaan ka tago ama uu diido salaaddii oo dhan oo jaxdi la yimaado hadda kaasi waa gaal wey oo waxa weye isaga iyo fircoon waa kii waa isku mid wey iyo abujahli raggaasuu raacaya sida inoo imaan doonto amaa qofkii haddii uu camal ahaan uga tegey laakiin uu qiran yahay salaaddii oo sida dadku u badan yihiin maanta markaad tidhaahda war salaadan baa tukatid insha allah waa tukanayaa shaydaan baa i duufsaday salaaddii ma diidani waan oggolahay ilaahay ay soo hanuuniyo sheekooyinka noocaasa haddii uu la yimaado waxaan leenahay waa kufru camali oo wuxuu ku dhacay min akbari alkabaa'ir ayuu ku dhacayaa laakiin diintii kama wada baxayo oo weli waxaynu leenahay islaamnimo ayuu ku jira xadiidkan marka saasaynu waxa weeye culummadu ay ku caddeeyeen oo aynu dhahayna xadiidka ku xiga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam man faatathu salaatu alcasri xabida camaluhu qofkay ka tagto salaat alcasri man faatathu qofkay dhaafto salaatu alcasri salaaddii casr keliya waxa weeye waa keligeed waa hal salaad salaado badan lagama hadlin salaadda casar keliya qofkay dhaafta baa la yidhi xabida camaluhu camalkiisii waa hoobtay ay macnaha camalkiisii waa baaba'ay camalkii wanaagsanaa oo waxa weeye uu sameeyey oo dhan camalkii waa baaba'ay oo camalkiisii waa hoobtay xadiidkaa imaamu albukhaari baa werinaya min xadiidi abilmaliix can burayda ayuu ka warinaya waxay yidhaahdeen haddaba marka culummadu qowlkan xabida camaluhu maxaa laga wadaa ma waxaa loo jeedaa macnaha masiibo weyn buu qofkaani ku dhacay wuxuu soo naqlinayaa imaamu sindi fii xaashiyati cala annisaa'i marka uu tacliiqinayo wuxuu leeyahay arrintaani waxaa loo jeedaa macnaha laba qowl in la kala ayay culammadu leeyihiin ma waxaa loo jeedaa xabida camaluhu ay camalkiisii oo dhan waa baabao qofkaasi gaal buu noqday waayo qofku hadduu gaaloobo acmaashiisii hore oo dhan waa baaba'aysaa ama uu shirki ku dhaco acmaashiisii hore oo dhan waa baaba'aysaa wuxuu yidhi marka imaamu sindi waxaa laga wadaa buu yidhi almuraadu bihi xaqiiqatu lafdi qiyaasan cala alaaya laa tarfacuu aswaatakum bacda fowqa sawti الnebiyi walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacdin an taxbada acmaalukum wa antum laa tashcuruun marka aayadda qur-aankaaba way ku soo aroortay fii suurati xujuraat waa tii saxaabada la yidhi nebiga codkiina kor ha uu qaadinina sida aad idinku isugu yeedhaan oo kale ood iskula hadashaan ha ula hadlinina ixtiraam buu nebigu mudan yahay iyo in tartiib loola hadlo oo la qadariyo haddii kale waxaa khatar ku tihin inaad ku dhacdaan oo acmaashiinnii ay hoobtaan oo waxa weeye camalkiinnii la baabi'iyo haddaad nebiga si adag ula hadashaan haddaba marka xabida camaluhu waa xaqiiqa marka majaas maaha qofka salaad casar ay ka tagto acmaashiisii hore oo dhan waxay noqonayaan habaa'an manhuura waa la hoobinaya marka qofkaasi waxa uu noqonayaa qofkii kas uga tegey ee aan cududaar uga tegin salaaduna laba cududaar bay leedahay sida nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam annowmu wannisyaan inuu qofku ilaawo oo salaaddii wakhtigeedii intuu ilaawo uu markaas salaaddii dhaafto oo wakhtigeedii uu dhammaaday masalan qofkii waa ilaawey salaaddii duhur buu tukaday wuu iska joogay hawl buu galay wuu ilaawey wuxuu arkay qoraxdii oo dhacday ilaa casarku wuxuu joogaa ilaa qoraxdu inta ka dhacdo qoraxdii oo dhacday buu arkay xilligaa qofka aysaa ku dhacday isla markaasuu tukanayaa uu xusuustay waxaa kaloo cududaar leh qofka seexday oo markaa soo toosay masalan casarkiibu duurkiibuu seexday wuxuu soo toosay qoraxdii oo dhacday casarna waa dhaafay markaa uu soo toosay buu tukanaya waayo nebigaa yidhi wakhtigeedu waa wakhtigaa man naama can salaatii ow nasiyahaa qofkii salaaddii ka seexda ama waxa weeye ilaawey markaas uu xusuustay ama uu toosay fa hiya waktuhaa waa wakhtigeedii xilligaasuu tukanayaa isagu waa qofkaa cududaar buu leeyahy cududaar kale male salaadu labadaa cudur bay leedahay amaa qofkii isagoo caafimaad qaba oo wakhtigii garanaya oo halkaa fadhiyoo sheekaynaya ay salaaddii kaga tagtay waxa weeye qofka noocaasa xabida camaluhu camalkiisii waa hoobta waayo salaadda casar cayaar maaha ilaahay baa yidhi xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwustaa wa quumuu lilaahi qaanitiin ilaahay aayaddan marka la leeyahay wasalaatu alwusdaa xadiis saxiixa oo imaamu tirmidi warinayo ayuu nebigu ku caddeeyey hiya salaatu alcasri inay salaadda casar tahay haddaba marka qofkii waxaa laga rabaa inuu salaadda casar aad iyo aad u ilaaliyo wa ilaa haddii kale camalkiisii inuu hoobto oo uu khatartaa ku dhaco ayuu qofkii ku sugan yahay mudan yahay intuuna marka dhibaatadaa ku dhicin inuu qofku salaaddii casar ilaaliyo salaadihii kaleo dhanna aad u ilaaliyo salaadda casarna si aada u sii ilaaliyo ayaa la rabaa ikhwaani fillaah waay wa qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam bayna alcabdi wa bayna ashirki tarku asalaa bayna alcabdi qofka addoonkaa ee muslimkaa qofka muslimkaa oo addoonkaa waayo cabdinimadu laba macno bay ku soo aroortaa marna waa caam marna waa khaas mar waa caamoo wax walba oo koomka saaran oo makhluuqa waa addoommo ilaahay oo waxa weeye kulli waa makhluuq ilaahay waa addoommo ilaahay addoon weeye marna waa waa waa khaasoo waa cid alla ciddii rumaysay oo waxa weeye ilaahay dariiqiisii martay oo mu'mina ayaa la yidhaahdaa cabdi haddaba marka bayna alcabdi halkan waxaa laga wadaa qofka muslimkaa bayna alcabdi wa bayna ashirki waalkufri inuu marka shirki iyo gaalnimo ku dhaco qofkii muslimka ahaa waxaa ka xiga keliya inuu salaada ka tago haddii salaaddii uu ka tago oo taariku salaad uu noqday faqad waqaca fi shirki waalkufri gaalnimo iyo wuxuu ku dhacay shirki oo qofkaasi waa socday xadiidkaa imaamu muslim baa warinaya min xadiidi jaabir ibni cabdillaah culummada marka xadiidkaa markay fasirayaan bal waxaan soo qaadaynaa aqwaasha culummadu ay xadiidkan markay fasirayaan ay ka yidhaahdeen qaala alimaam alkhadaabi waxa uu yidhi markuu tacliiqinayo sunani abi daawuud wuxuu yidhi salaada oo laga tagaa dhowr nooc buu ku yimaadaa minha tarku jahdin lisalaati wa huwa kufrun biijmaaci alumma horta kan ugu horreeya inuu qofku salaaddii kaga tago isagoo diiday jaxdigu waxa weeye kufriga nooc ka mida weeye waxaa la yidhahdaa kufruljuxuud waatuu ilaahay lahaa markuu fircoon iyo ka hadlayey wa jaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwa iyaga oo garanaya marka jaxdiga waxaa la yidhaahdaa alimtinaacu bacda alcilmi inaad wixii diidid adoo cilmi u leh waad og tahay qof walba oo muslima maanta waa ogyahay salaaddu inay waajib tahay qofkii diida marka salaaddii juxuud baa la yidhahdaa marka kufrigiisu wuxuu ku salaysan yahay jaxdi oo diidma uu diidayo ayuu ku salaysan yahay qofka noocaasa waxay leeyihiin culummadu waa kaafirun billaah waa gaal islaamnimadana waa ka baxayaa mukhrija canilmilla weeye naagtiisii waa ka furmaysaa hadduu saa ku dhinto waxa weeye lama dhaxlayo oo qofka qabuuraha islaamka lagu darimayo waa qof gaala oo waxa weeye ka tirsan gaaladii weeye markaa qofkaa noocaasuu noqonaya salaada keliyana maahee wax walba oo macluum min addiini bidaruura ah waa nooca qofka sekada diida sida inoo imaan doonto waa nooca qofka xajka diida waa nooca qofka waxa weeye soonka inkira waa nooca qofku mar hadduu waxa inkiro macluum min addiini bidaruura hadduu inkiro oo diido waa gaal wey oo waxba tari maysa maanta odhan hadduu ku hayo laa ilaaha illa allah muxamedun rasuulullah midda labaad waxaa weeye tarku nisyaanin waa qofku inuu ilaawo waa saynu soo sheegnay wuxuu leeyahay shiikhu imaamu lkhida khidaabi tarku nisyaanin wa saaxibuhu laa yakfur biijmaaci alumma qofka ilaaway salaadda ama ka seexday kaasi waxa weeye culummadu waxay ku ijmaacsan yihiin inuuna gaaloobaynin waayo waa macduur wey oo qofkaa cududaar buu haystaa wuxuu yidhi kan saddexaad waxaa weeye tarku camdin qofkii kas uga tegey salaaddii laakiin isagoon jaxdi la imaanin oo aan diidanayn fa haadaa ikhtalafa annaasu fiihi kaa weeye midka culummadu isku khilaafeen marka hadda dad badan baa waxaa arkaysaa waxay ku leeyihiin salaada oo laga tagaa dee culummadu waa isku khilaafsan yihiin ma gaal baa mise waa muslim waa la isku khilaafay tafsiilka noocaana inaad fahantid weeye akhi muslim oo okhtalmuslima waxa weeye kan la isku khilaafsan yaha waa kan ugu dambeeya mid la iskuma khilaafsana inuu gaal noqday midna la iskuma khilaafsana inuu muslim yahay kan weeye dhexe midka la isku khilaafay waxaynu nidhi qofkii diidayoo jaxdi la yimid juxuud la yimid oo yidhi ma tukanayo oo uma baahnay salaad kaasi waa gaal wey qofkii ilaawey ama cududaar lahaana waxaynu nidhi waa muslim oo khadii uu ku dhacay buu ka toobad keenayaa wuu islaaxinayaa amaa kan culummadu isku khilaafeen waxa weeye waa qofka halkan oo waxa weeye isagoo qiran oo leh salaaddii waajib bay ugu tahay haddana ka tegey oo salaaddii ka tegoo aan tukan muxuu noqonayaa xukunkiisu culummadu waa isku khilaafeen ogow hadda salaaddii wuu qiran yahay oo wuxuu leeyahay salaaddii waa waajib waajib bay igu tahay laakiin ma uu tukan fadahaba imaamu axmed ilaa anna taariku asalaati camdan min gayri cudrin xataa yakhruja waktuhaa kaafirun billaah imaamu axmed wa man taabacahu iyo culamo badan oo ku raacday waxay yidhaahdeen hadduu salaadii ka tago waa hal salaadee ogaada maaha salaado badan hal salaad hadduu ka tago oo kas uga tago isagoon cududaar lahayn ilaa wakhtigeedii uu baxo matalan hadda salaad casar baynu tukannay salaaddii casar buuna qofkii tukan wuuna og yahay oo waxa weeye ma ilowsana mana hurdee waa soo jeedaa oo halkaanuu sheekaynayaa waxa weeye wakhtigeedii baa tegey ilaa qorraxdii ka dhacday ninkii salaaddii ma tukan mana inkirsanoo wuxuu leeyahay salaaddi waa waajib oo hadda maa tukatid ma tukan wuxuu yidhi imaamu axmed fa haadaa kaafirun billaah gaal weeye waxa weeye diinta islaamkana wuu ka baxa culamo badanna waa ku raacday adiladii aynu soo marnay buuna deliishaday oo waxa weeye adilo aad iyo aad u xoog badan ayay deliishanayaan oo qawiya qaala alimaamu shaafici raximahullah isagu waxa uu yidhi iyo culamo badan oo ku raacday waxa ay yidhaahdeen taariku salaati waxa weeye qofka salaaddii ka tegey noocaa uga tegey waa la dilayaa maqtuulun buu yidhi kamaa yuqtalu lkaafir waa la dilayaa sida gaalada loo dilo laakiin walaa yukhriju bidalika min almilla walaa yukhriju bidalika min almilla diintii kama baxayo lagamana saarayo waxaana lagu xabaalayaa buu yidhi fii maqaabir almuslimiin oo qofkii weli waa muslim ahalkiisii baana dhaxlaya waayo imaamu axmed wuxuu leeyahay isagu waa gaal oo qabuuraha islaamka lagu xabaalimayo lamana dhaxlayo imaamu shaafici waa ku khilaafay oo saasuu yidhi maxay deliishadeen waxa ay deliishadeen axaadiidta shafaacada oo sheegaysa oo waxa weeye odhanaysa qofkii laa ilaaha ila allah yidhi yowman min addahri oo ay dhabka ahayd naarta waa laga soo saarayaa haddaba marka waxay yidhahdeen maadaama naartii laga soo saarayo hadda waa muslim qofkii oo gaal mukhrij can ilmilla maa waayo camal ma uu samaynayo wuxuu yidhi laa ilaaha illa allah maxamedan rasuulullah waaya weli aqwaasha culummadaan ku jirnaa waan ka wada hadlaynaa kabacdi aan kala tarjiixinaynaa wa qaala abu xaniifa wa asxaabuhu imaam abu xaniifa wa asxaabuhu waxay yidhahdeen salaaddii qofka hadduu ka tegay waa gaal la odhan mayo la gaalayn mayo lamana dilayo laakiin waa la xiraya waa la xabsiyaya waana la garaacayaa ilaa uu ka tukado waana la edbinaya oo waxa weeye xukuumadaa edbinaysa oo waa la garaacayaa saas ayay saddexdaa nooc ayaa loogu kala kacay xadiidka haddaba marka qowlkan odhanaya waa la edbinayaa ama waa la garaacayaa oo waxa weeye xanafiyadu ku tageen dee wax deliila uma hayno laakiin labadan qowloo kale oo qowlkan ay qaateen imaamu axmed iyo ciddii raacday imaamu ahlusunna waljamaaca iyo imaamu shaafici raximahullah iyo ciddii raacday labadooduba deliil bay leeyihiin haddaba marka ilaah baa garanaya sida xaqiiqadaa laakiin qowlka raajixa oo adilada ay ku tusaysa axaadiisu shafaaca waa qowlka imaamu shaafici raximahullah waayo axaadiisu shafaaca waxaa ku soo arooraysa ilaahay inuu odhan doono markii nebiyadu shafeecaan oo cid walba shafaaco qaado inuu ilaahay odhan doono la ukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah qof alla qofkii laa ilaaha ila allah yidhi naarta waa ka soo saaraya haddaba axaadiistaasi haddii ayna jiri lahayn waxaynu odhan lahayn qowlka imaamu axmed ayaa waadixa waayo imaamu axmed qowlkiisu wuxuu waafaqsan yahay axaadiidtan daahirka ah laakiin imaamu shaafici axaadiisoo dhan buu jamciyey wuxuu yidhi xad baa loo dilayaa waa la dilayaa qofkan laakiin lama gaalaynayo waxaa la leeyahay waa caasi muslima oo wuxuu ku dhacay kabiira min alkabaa'ir haddaba marka ikhwaani fillaah ha la kala fahmo yaan la isku khaldin saddexda xukum yaa la ysku khaldin qofka culummadu isku hayaanoo lagu kala kacay iyo kan lagu ijmaacay yaa la ysku khaldin ninka salaada diida oo yidhaahda tukan mayo oo waxa weeye jaxdiga la yimid kaa culummadoo dhan waxay leeyihiin waa gaal maca alimaam ashaafici waa qabaa amaa kan waxa weeye nisyaankaa oo ilaawey culummadoo dhan waa muslim bay leeyihiin oo cududaar buu leeyay amaa ninkan salaadii inta la yidhi waxa weeye waktigeedii uu galay war la yidhi war salaaddii tuko oo aan tukan qofka noocaasa oo salaadda wakhtigeedii tegey oo saa uga tegey oo kas uga tegey sida maanta dadka taaruk salaadkaa u badan yihiin kaa weeye kan laysku khilaafay oo culummadu ay u kala kaceen wallahu aclam aan usoo noqonna marka adilada uu keenay maaragtay imaamu dahabi raximahullah waxa uu yidhi wa canhu ay sala allahu calayh wasalam nebiga waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi man taraka asalaata qofkii salaaddii ka taga mutacammidan isagoo kas uga tegaya faqad bari'at minhu dimmatullah dimmadii ilaahay dimmadu waa cahdigii iyo ammaankii uu ku jiray oo qofka muslimkaahi waa tii dhiiggiisa iyo iyo waxa weeye cirdigiisa wax walba ay ahaayeen muxtaram oo ilaahay waxa weeye cahdigiisi iyo ballantiisii uu ku jiray alastu birabbikum cahdigii ilaahay buu ku jiray qofkaana ilaahay baa cahdi iyo ballan iyo ammaan siiyey waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sida inoo imaan doonta umirtu an uqaatila annaas xataa yashhadu an laa ilaha illa allah ilaa ay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah oo salaaddii oogaan oo sekadii bixiyaan markaa kabacdi waan daynaya haddaba ballantii qofkaani waa ka baxay cahdigiina waa jebiyey oo waxa weeye dimadii ilaahay beri buu ka yahay xadiidkaa marka xadiidkaas waxa uu leeyahay imaamu dahabi qaalahu maxkuul can abi darin walam yudrikhu maxkuul waa taabici oo waxa weeye dee maxkuul baa weriyey buu yidhi abudarrina ma soo gaarin buu yidhi ninkaasuu ka weriyey mana soo gaarin buu yidhi xadiidku markaa haddii saa la yidhaahdo waa daciif buu noqonaya laakiin shawaahid buu leeyahay oo xadiidku dariiqyo kale ayuu kaga sugan yahay waxa weeye maaragtay abudari oo waa xadiis saxiixa waayo imaamu axmed ayaa ka warinaya maaragtay min xadiidi ummi ayman waana xadiid xasana sidaa daraaddeed sheikh albani raximahullah xadiidka xasan buu ka dhigay fii sunan ibni maaja raqamka afar kun iyo waxa weeye soddon iyo afar iyo fii irwaa'i alqaliil laba kun iyo waxa weeye siddeetan iyo lix ayuu xasan kaga dhigay marka xadiidku waa xasan oo qofkii haddii uu salaadii ka tago oo waxa weeye taariku salaa noqdo wax dimaa ilaahay agtiisa cahdi iyo ballan ilaahay agti u taallaa ma jirto waay waxa uu keenay marka haddana imaamu dahabi raximahullah aqwaal oo waxa weeye mawquuf iyo waxa weeye taabiciintii iyo uu ka warinayo iyo saxaabadii wuxuu yidhi wa qaala cumar radia allahu canhu cumar bn khadaab wuxuu yidhi amaa inahu laa xada liaxadin fi lislaami adaaca asalaa wax nasiiba kuma le buu yidhi islaamka laa xada xadiga waa nasiib macnaha wax wanaaga oo nasiiba uu ku leeyahay islaamka dhexdiisa ma jiro qofkii salaada dayacay oo salaaddii dayacay oo ama ka tegey ama waxa weeye ku cayaaray salaaddii qofkaasi wax wanaaga islaamka agtiisa uma yaallo asarkaas marka waxaa warinaya cabdirasaaq fi lmusanaf ayuu ku warinayaa juska saddexaad boqol shan iyo labaatan wa sanaduhu saxiix waaye sidoo kale almarwasi ayaa warinaya fi tacdiimi qadri asalaa sidoo kale imaamu malik baa warinaya fi lmuwadda waana asar saxiixa oo ka sugan baa la yidhi maaragtay cumar bn khadaab radia allahu canhu sidoo kale ibraahim nukaci waxaa laga wariyay inuu yidhi man taraka asalaa faqad kafar waa taabici wuxuu yidhi qofkii salaada ka tegey waa gaal wa qaala ayuub assaktiyani waxa uu yidhi mithlu daalika sidaasoo kale ayaa laga weriyey haddaba markaa asarkaa hore oo waxa weeye nukheci waxaa werinaya maaragtay cabdirasaaq fi lmusanaf ayuu ku werinayaa ayuubna qowlkiisu waxa weeye tarku salaati kufrun laa yakhtalifu fiihi laa yukhtalafu fiih wax cid isku khilaafsan ma jirto waxaana werinayaa maaragtay maxamed ibni nasr almarwasi ayaa ku werinaya fi ta tacdiimi qadri salaa haddaba aahaartaasina waxay ku tusaysaa saxaabadii iyo taabiciintiiba inay aaminsanaayeen qofka salaada ka taga inuu gaaloobayo oo arrintiisu ay khatar tahay sidoo kale wuxuu yidhi shiu waxaa laga wariyey buu yidhi wa rawaa aljariiriyu can cabdillahi ibni shaqiiq can abi hurayra radi allahu canhu qaala inuu yidhi kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam saxaabadii nebiga waxay ahaayeen laa yarawna shay-an min min alacmaali kufrun tarkuu kufrun gayra asalaa abi hureyra waxa uu leeyahay saxaabadii camalka ay u arkayeen gaalnimo waxa uu ahaa salaada in laga tago macnaha acmaasha kale oo dhan waxa weeye waxaa ka duwanayd salaadda haddii salaadda laga tago qofkii salaada ka taga waxay odhanayeen qofkaasi waa gaaloobay oo gaalnimay arrintaas u ictiqaadsanaayeen imaamu tirmidi ayaa warinaya iyo xaakim wa isnaaduhu saxiix buu yidhi sidoo kale sheikha albani raximahullah wuxuu ku saxiixinayaa fii saxiixi tirmidi ayuu ku saxiixinayaa laba kun iyo boqol iyo afar iyo toban waana ahar saxiixa waay wa qaala ibnu xazm imaam ibnu xazm aldaahiri waxa uu yidhi laa denba bacda shirki acdam min tarki asalaa xataa yakhruja waqtuhaa dembi ka weyn ma jira buu yidhi in salaada laga tago ilaa wakhtigeedii uu dhammaado oo wakhtigeedii uu tegey haddana markaa waxaa ku xigay buu yidhi waa qatli mu'minin bigayri xaqin qof mu'mina in xaq darra lagu dilo ayaa ku xigta maanta haddaa fiirisid soomaalida labadaaba waa inoo fududahay in salaada laga tagana waa inoo fududahay in qofkii muslimkaa xaqdarra lagu dilana waa inoo fududahay aad bay inoogu fududaatay walciyaadu billaah sidoo kale waxa uu yidhi imaamu dahabi wa rawaa ahmaam qataata waxa uu ka warinayaa can alxasan inuu yidhi an jurayb can jurayb ibni qabisa ayuu waxa uu ka warinayaa waxa uu yidhi qaala wuxuu yidhi xaddaanii abu hurayra abu hurayra ii sheegay oo qaala wuxuu yidhi radi allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam awalu maa yuxaasabu bihi yowma alqiyaama awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama waxa ugu horreeya oo addoonka qiyaamaha laga xisaabinayo waxa weeye min camalihi camalkiisii salaatuhu salaaddii baa la xisaabinaya fa in salaxad hadday hagaagto faqad aflaxa wa anjaxa hadday salaaddii hagaagto qofkaasi waa liibaan oo waa guulaystay oo waa ku waa ku baasay imtixaan oo naar waa ka badbaaday wa in fasadad hadday salaaddiisii xumaato faqad khaaba wa khasira waa hoogay oo waa khasaaray qofka noocaa ay ku dhacday oo salaaddiisii xumaatay xadiidkaana waxa weeye waa xadiid saxiixa waxaa werinaya imaamu tirmidi raximahullah iyo nisaa'i iyo abu daawuud min waana xadiid saxiixa sida uu ku caddaynayo waxa weeye sheikha albani raximahullah maaragtay fii saxiixi tirmidi saddex boqol iyo soddon iyo toddobo sunani tirmidi maa waa saxiixi tirmidi weeye marka la kala saaro waay haddaba xadiidkaana wuxuu waadix inoogu yahay waa innagii awal soo marnay markaynu ka hadlaynay qatlu nafsi awalu maa yuxaasabu bihi yowma alqiyaama addimaa taasi waxay ahayd baynu nidhi waxyaalaha qofka addoonka iyo bilow-aadmiga dhex mara laakiin allihii ku abuurtay acmaashii uu kuu diray oo cibaadada ahaa waxa ugu horreeya oo la xisaabinayaa waa salaadda salaaddii hadday kuu hagaagto waad guulaysatay oo waad liibaantay oo jannaad gashay waayo aflaxa haddii la yidhaahdo ay asbaxa min ahli aljanna janno ayuu galay oo waa liibaanay haddii salaaddii kaa xumaatana waxa weeye khasaare iyo hoog baa kugu dhacay walciyaadu billah sidaa daraaddeed baa waxaa soo aroortay inuu nebigu yidhi axaadiis kale ku yidhi salaadda qofka markii la xisaabiyo waajibaadkii iyo faralkii baa horta la xisaabinaya haddii waajibaadkiisi iyo faralkii uu la yimid laakiin wax naaqis ka yihiin waxaa loogu kabayaa sunnihii sunankii baa loogu kabaya haddaba marka waxaa habboon qofka bilow-aadmigaa mar walba salaadeennu waa naaqise inaynu sunanka badinno oo waxa weeye sunnaha ku kabno oo salaad walba sunankii rawaatibta ahaa iyo lagu kabo oo la badiyo si aakhiro ay waxa weeye miisaanka laynoogu daro wa ilaa haddii salaadaadii ay xumaato hadda qofkaas waa khasaaray marka xadiidka kale oo uu keenay waxa weeye nebigu wuxuu yidhi buu yidhi qaala sala allahu calayh wasalam umirtu waxaa lay amray ee ilaahay baa i amray an uqaatila annaasa inaan dadkii la dagaalamo xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah ilaa ay ka qiraan oo kaga dhawaaqaan ilaahay mooye ilaah kale inuuna jirin wa anna muxammadan rasuulullah nebi maxamedna rasuulka ilaahay inuu yahay wa yuqiimu asalaa salaaddii ay oogaan waa kan macal shaahidku dadkii waa lala dagaalamayaa ilaa salaaddii ay oogaan oo imaamkii iyo waxa weeye ciddii markaa xukumka haysa way ku khasbayaan dadka salaadda oo salaaddii haddii ay ka tagaan waxa weeye way laynayaan laakiin maanta waxa weeye arrintaasi aad iyo aad ayaa looga tegey wa yu'tu zakaa sakadina ay bixiyaan fa idaa facaluu daalika haddii ay saa sameeyaan oo tawxiidkii la yimaadaan oo salaaddii tukadaan oo sakadii bixiyaan hadday arrintaa la yimaadaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi alislaam waxay iga nabadgeliyeen oo iga magangaloo macsuum noqday macsuumu demmi haddii qofka la yidhaahdo waxa weeye lama dili karo wey qofka muslimkaana waa macsuumu demmi oo lama xalaashan karo dhiiggiisa sidaa daraaddeed ba culimmadu waxay leeyihin qof muslimo qofkii dhiiggiisa xalaashada kafara waa gaaloobaya waa khatar marka ilaa bixaqi alislaam laakiin wixii xaq ah oo lagu yeesho qofka waa laga gudayaa marka hadduu waxado gacantaa la goynaya hadduu qof dilo waa la dilaya hadduu sinaysto waa laga waa laga gudayaa xuduuddii taasi waa xuquuqdii islaamka oo lagu lahaa wa xisaabuhum cala allah ilaahay baana xisaabinaya oo macnuhu muxuu ku dhacayaa dee qofkan salaaddii tukaday salaadan qalbigiisa ma saxiix bay ka tahay nebiga looma dirin wuxuu yidhi aniga la ima dirin inaan dadka quluubtooda jeexo oo waxa weeye anigu daahirkaan xukminaya qofka masaajidka aynu ku aragnoo tukanaya waxaynu leenahay waa tukanaya qofkaa wuu tukadaa amaa qofka weligii aan tukanaynin oo taariku salaadkaa hadda waxaynu leenahay waa taariku salaa innagu daahirkaan xukminaynaa amaa qalbigiisa waxa ku jira ilaah baa garanaya muttafaqun calayh xadiidkaana waa xadiid muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslimba ay werinayaan oo saxiixa min xadiidi cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhumaa wuxuu waadix inooga dhigay marka in waxa weeye qofka hadduu salaada ka tago in lala dagaalamayo oo la dilayo waay xadiidka kaloo ku xiga can abi saciid waxaa laga wariyey inuu yidhi anna rajulan qaala yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ittaqi allah ilaahay ka cabso arrintaani waxay ahayd wuxuu nebigu qaybinayey khanaa'im oo xoolo la helay baa la qaybinayey markii khanaa'imtii uu qaybinayey ayaa ninkii uu nebigu ku tilmaamay oo yidhi khawaarijtaa ka soo bixi doonta oo waxa weeye dee munaafiqnimo qarsanayey ayaa nebigiioo wuxuu arkay dad xoolo badan siinaya markaasuu inta u yimid wuxuu yidhi yaa rasuulallah ittaqi illah ilaahay ka cabso markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi marka u fiirsada ikhwaani fillaah qof nebigii u ictiqaadsan inuu rasuulka ilaah yahay oo khayru khalqillaah yahay suurtagal maaha inuu yidhaahdo ittaqi allah laakiin qofkaan balaayu qarsanayay oo waxa weye uurka ugu jiray markaasuu waxa uu yidhi nebigu weylaka hoogka kugu dhacee alastu axaqa ahli اlardi an attaqi allah miyaanan ahayn anigu alastu miyaanan ahayn axaqa ahli اlardi kan ugu mudan dhulka waxaa jooga inuu ilaahay ka cabsada miyaanan aniga ahayn waayo axaadiid kaluu nebigu ku caddeeyey innii akhshaakum anaa idinku cabsi badan oo ilaahay idinku cabsi badan anaana idinku badiya ilaahay oo waxa weye ilaahay anaana idinku badiya anaana idinku cabsi badan waana tuu ilaahay lahaa inamaa yaksha allahi min cibaadihi alculamaa markuu saa yidhi marka ninkaani waxa weeye khawaarij iyo dhibaata markii dambe waxa weeye manhajkiisii iyo ka soo baxday laakiin macalshaahidku hadda u keenay waxa weeye qaala faqaala khaalid ibnu waliid khaalid ibnu waliid baa wuxuu yidhi alaa adribu cunuuqahu yaa rasuula allah cunuqahu yaa rasuula allah miyaanan qoorta ka ridaynin baa ifasaxdeed ah ninkaan gebigiisaba dile oon seef ku kala gooye qoorta ka ride fa qaala markaana wuxuu yidhi laa ha dilin lacallahu an yakuuna yusalli waxaa dhici karta inuu tukado marka nebigu waatuu yidhi hadda xadiidkii hore waxaa la amray hadduu qofku laa ilaaha illa allah yidhaahdo salaadiina tukado inaan faraha ka qaado aana dilin marka ninkaani nebiga ha ku khaldamo oo dhibaato weyn ha u geysto laakiin haddii uu salaaddii tukanayey waa la iska daayey hadduuna markaa tukanaynin marka maxaa ka ratimaya in la dilayo waayo lacallahu waxaa laga yaabaa waa tacliil wey waxaa lagu cileeyey oo loo daayey oo aan loo dilin ninkaa lacallahu waxaa laga yaabaa inuu tukanayey oo salaaddii uu tukado marka sidaa daraaddeed baa la isaga daayey muttafaqun calayh waa xadiid bukhaari iyo muslimba ay werinayaan oo waxa way muttafaqun caleyh haddaba halkaa waxaa inooga caddaatay qofka salaada ka tegey culummadu markay leeyihiin waa la dilaya waa saxiix axaadiistaasay deliishanaya waay wa rawa alimaamu axmed imaamu axmed waxa uu wariyey fii musnadihi min xadiidi cabdillaahi ibni camr ibn alcaas can innabiyi sala allahu calay wasalam nebiga wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi man lam yuxaafid cala asalaati qofkaan salaada xifdiyin lam y lam takun lahu nuuran walaa burhaanan walaa najaatan ee yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha qofkaan salaaddii xifdiyin adduunka markuu joogay man lam yuxaafid cala asalaati qofkaan salaaddii xifdiyin lam takun uma ahaanayso lahu nuuran nuur uma noqonayso marka aakhira inta la yimaado oo waxa weeye dadkii mu'miniintaha iyo nebigaba waxa weeye nuurkoodii la siiyo oo nuurkii hortooda soconayo isagu nuur ma helayo waana tuu nebigu yidhi xadiid kaloo saxiixa waasalaatu nuurun nuur weeye waana burhaan oo xujay u noqonaysaa qofkii tukan jiray axaadiid badan baa caddaynaysa qofku markuu tukan jiray calaamadihii weesada oo dhan inay ifayaan oo nuur u noqonayaan walaa najaatan mana ku badbaadayo oo ma najaynayso ma badbaadinayso salaaddii wa kaana wuxuu ahaanayaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha maca qaaruun wa fircawn wa haamaan wa ubay bni khalaf qaaruun iyo fircown iyo haamaan waa garanaysaan waxa weeye waa qoomkii loo diray nebiyullaahi muusa calayhi salaam qaaruun waa ninkii xoolaha badnaa oo la halaagay oo dhulka ilaahay la gooyey fa khasafnaa bihi wa bidaarihi alarda waa ninkuu ilaahay yidhi fii suurati qasas ninkii dhulkana la gooyey wey markuu kibray oo xoolihiisii la kibray haamaanna waa wasiirkii ewaxa weeye fircoon fircoonna waa garanaysaa waa ninkii rabbinimada sheegtay anaa rabbikumul aclaa yidhi oo badda lagu halaagay ubay ibni khalafna waa ninkii dee gaalka ahaa oo nebiga dhibi jiray oo waxa weeye waa sanaadiidu quraysh xadiidkan marka culummadu laba qowl bay ka leeyihin xadiidkan mar wuxuu soo arooraa isagoo daciifa oo imaamu axmed iyo ay warinayaan imaamu daarimi iyo oo nebiga loo tiirinayo marna wuxuu soo arooraa isagoo mawquufa oo qowl cabdullaahi ibni camar ibn alcaasa labadaa noocba waa ku soo arooray laakiin waxa uu ku keenayaa sheikh albani raximahullah fii mishkaati almasaabiix takhriijkiisa wuxuu ku keenayaa xadiidka isagoo marfuuca wuxuuna leeyahay sanadkiisu waa jayid oo sanad fiican marna wuxuu ku daciifinayaa fii daciifi tarkiib atarkiib wa tarhiib ayuu ku daciifinaya marka waxa weeye khulaasadu xadiidkan horta mawquuf cabdullaahi ibni camar ayuu u badan yahay oo culummadu ay u tiiriyaan inuu mawquuf yahay marka haddii xataa aynu dhahno waa mawquuf waxaynu leenahay lahu xukmu lmarfuuc oo wuxuu yeelanayaa xukum marfuuca nebiguu ka maqlay waayo sababta culummadu waxay yidhaahdaan haddii qowlka saxaabiga uu ahaado erey hadduu saxaabi ka sugnaado qowlkaasna uu noqdo midaan lagu ijtihaadi karin arrimo aakhira ka sheekaynaya iyo cilmi geyb iyo aakhira waxa ka dhici doona hadduu yahay waxaa la leeyahay xukumulmarfuuc weeyo waa saxiixoo nebigaa ereygaan loo tiirinaya oo nebiguu ka maqlay waayo saxaabigu wax cilmi geyba inooma soo naqlin karo oo uuna nebiga ka maqal arrintaanna waa cilmi geyb oo arrin aakhira ka dhacaysa sidaa daraaddeed baynu waxaan leenahay xadiidku waa saxiix oo haddii xataa uu noqdo mawquuf cabdullaahi ibni camar waxaynu leenahay lahu xukmu lmarfuuc waayo culummadu way sugeen inuu u inuu ka sugan yahay cabdullaahi ibni cumar wuxuu inoo caddeeyey marka xadiidkaani laba arrimood qofka salaada ka tegey inayna horta xujo iyo nuur midna u noqonaynin oonu nuur helaynin midda kale nimankaa khatartaa uu meel la gelayo nimankaa khatartaa fircoon iyo ninka meel la galay iyo islaamnima waa kala dheer yihiin marka aad iyo aad bay u kala dheer yihiin walciyaadu billah qaala alimaamu dahabi raximahullah wuxuu yidhi wa haadihi nusuus nusuusta aad u jeedid tushciru kufri taarik salaa waxa ay ku tusaysaa oo waxa weeye ay ka muuqato waadixa in waxa weeye qofkii taariku salaadkaa uu gaaloobayo walciyaadu billah waay wuxuu keenay markaa haddana axaadiid kale oo uu ku soo khatimo wuxuu yidhi waqad qaala anabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi maa min cabdin qof ma jiro addoon ah oo yashhadu an laa ilaaha ila allah qiraya laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh qof qirayaa ma jiro ilaa xaramahu allahu cala annaar muttafaqun calayh ilaa ilaahay qofkaa wuxuu ka xarrimay naarta marka horay baynu u soo marnay aqwaashii culummadu waxaynu nidhi xaramahu allaahu cala annaari macnaheedu waxaa weeye laba arrimood qofkii mu'minka ahaa oo wanaagsanaa oo dariiqii xaqa ahaa qaaday oo ka soo baxay dariiqii wanaagsanaa ilaahay waxa uu ka xarrimay naarba inuu galo oo jannadu horay ka gelaya amaa qofkii caasiga ahaa oo dunuubta badan galay oo camal fiicanna la yimid laakiin dunuub badan galay muslimna ahaa naarta hadduu galo oo marka horeba aan ilaahay cafiina naar la geeyo kuma waarayo oo aakhirka naarta waa laga soo saaraya oo axaadiidu shafaaca ayaa lagaga soo saaraya waay haddaba marka imaamu imaamu dahabi waxa uu yidhi fa mu'akhiru salaati salaadda qofkii dib u dhigay can waqtihaa waqtigeedii kadib dhigay masalan salaaddii buunan tukan ilaa qorraxdii dhacday saaxibu kabiira kabiire weyn buu ku dhacay buu yidhi oo dembi weyn buu galay wa taarikuhaa bilkulliya acnii alsalaata alwaaxida hal salaad qofkii gebigeedii bay ka tegayna matalan hadda salaadda casar waxaynu nidhi ilaa qorraxdu sii dhacayso qorraxdii ay dhacdo waa joogtaa qofka laakiin saa u dibdhigay oo aad u dilay iyadoon cududdaar uusan lahayn oo uu gaarsiiyey ilaa la yidhi salaatulmunaafiqiin qofka noocaasa oo salaaddii dib u dhigay kabiiruu ku dhacay waa arrin khatara wey laakiin ninka isagaba tegay salaaddii oo dhan ilaa makhribkii la addimayba aan tukan kaasi waxa uu ku dhacay buu yidhi wuxuu la mid yahay buu yidhi kaman zanaa wa sariqa qof sinaystay oo sariqa ku dhacay ayuu la mid yahay ey macnaha min akbari alkabaa'ir buu ku dhacay wey li'anna tarku kulli salaatin salaad walba keligeed laga tago ow tafwiitihaa kabiira ama waxa weeye wakhtigeedii laga la dhaafsiiyo oo la dilo waa kabiira fa in facala daalika maraatin kaana min ahli alkabaa'ir haddii marka dhowr salaadood uu ka tegey ama sannado badan uu ka tegayey dee kabiirooyin badan buu kulansaday hal salaadoo kastaba waa kabiiruu ku dhacay salaad kale kabiiro kabiiro waxa weeye dee ilaa isagoo dhan ay qariso oo waxa weeye markaa ay naar ay ku hoobiso ilaa an yatuuba inuu toobad keena mooye haddaba waxaa inoo bannaan marka baabu tawba inoo furan oo waxa weeye ilaahay mar walba wuxuu leeyahay ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat qofkii markas taariku salaadkaa waxaa u furan inuu toobad keeno oo soo noqdo oo salaaddii tukado shuruudeeduna waxa weeye inuu ka qoomamoodo wixii horay uga tegey inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto inuuna dib dembe salaad uga tegin inuu go'aansado inuu ilaahay salaada tukan doono u tukan doono mar dambena uuna ka tegaynin fa in laazama buu yidhi tarku salaa haddii uuna toobad keenin ee uu saa ku dhinto marka isagoo salaaddii ka tegaya fa huwa min alakhsariin alashqiyaa almujrimiin waxa uu ka mid noqonayaa kuwa khasaaray oo shaqiga ah oo ahlunaarka ah oo mujrimiinta ah oo dembiyada waaweyn galay ayuu ka mid yahay ayuu ku soo khatimay imaamu dahabi kalaamkiisii iyo waxaa weeye axaadiistii iyo adiladii uu keenay waxaan ku daraynaa marka uu ku soo gebagabaynaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala tacliiq yar oo waxa weeye dhowr faa'iido oo uu leeyahay isagana ashaykhu alhaytami fii kitaabihi azawaajir maaragtay fii ikhtiraafi alkabaa'ir kitaabkaas ayaa qayima oo isagana kabaa'ir badan uu ku keenay laakiin waxaynu nidhi axaadiis badan oo daciifa ku jirta oo waxa weeye loo baahan yaha la iska ilaaliyo waxa uu leeyahay markuu adilo badan sheegay oo aad u badan oo ku tusaysa calaa kufri taariki salaa camdan qofkii kas uga tegay gaalnimadiisa ku tusinaysa ayuu waxa uu yidhi wakadaalika kaana ra'yu ahli lcilmi arrinta sidaasay aaminsanaayeen buu yidhi dadkii ahlucilmiga ahaa min laduni nnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga laga soo bilaabo saxaabadii taabiciintii a'immadii waxay saasay ku tageen buu yidhi anna taariku salaati camdan qofka salaadda kas uga tegay min gayri cudrin isagoon cududaar lahayn xataa yadhaba waktuhaa ilaa wakhtigeedii uu tegey kaafirun qofkaasi waa gaal buy marka waxaynu ku xambaaraynaa qowlkaas qowlkii hore aynu u soo tacriifinnay oo aynu nidhi qofkii juxuudka la yimid kaa waxaynu leenahay ittifaaquulculamaa waxaa weeye inuu gaal yahay oo waxa weeye qofkaasi aan loo cududaaraynin maadaama uu diiday oo jaxdi la yimid kitaabkiisa azawaajir juska koowaad laba boqol siddeetan iyo lix ayuu kalaamkaa ku leeyay sidoo kale haddana wuxuu yidhi tarku salaati wa taqdiimuhaa wa ta'khiiruhaa salaad faa'iido kaluu inoo keenay wuxuu yidhi salaaddii oo wakhtigeeda laga tago salaaddii oo laga tago ama wakhtigeedii lasoo hormariyo ama wakhtigeedii la dib dhigo marka garanay inay tarku salaati gaalnimo gaadhsiisay qofkii laakiin haddii wakhtigeedii laga soo hormariyo ama dib loo dhigo wuxuu yidhi dadka noocaa samaynaya iyadana waa talaacubun waa talaacub buu yidhi oo in lagu cayaarayo weeye diintii baa lagu cayaaraya waa kabiiratun min alkabaa'ir buu yidhi dad badan baad arkaysa jaad buu cunayaa u fadhiyaa inoo kaadiye aan sii wadno sii wadno markii qorraxdu sii dhacaysuu tuu tuu intuu yidhaahdo oo istaaga buu afar ragcadood ka qulubqulubsiinay talaacub weeye marka diintii baad ku cayaaraysaa ma aha marka arrintan noocaasa waxa uu leeyahay shiikhu waa talaacubun fii diin illaah diintii ilaahay in lagu cayaarayo ayay noqonaysaa talaacub oo diinta lagu cayaarana waa min alkabaa'ir waa kabaa'ir aad iyo aad u weyn ayay ka mid tahay oo waxa weeye talaacub iddiin wey uma qaala wuxuu yidhi wa haada maqtadaahu kalaamu khalaa'iq ala'imma waxa weeye a'immada kalaamkoodii saasuu keenayaa buu yidhi walaa nisaaca fiihi wax dooda oo ku jiro oo khilaafana ma jiro annahu min alkabaa'ir inuu kabaa'ir yahay waayo wuxuu yidhi waatalaacubu biddiini talaacub oo diinta lagu cayaaro waxa weeye waa arrin aad iyo aad u khatara ama ha soo hormariyo ama dib ha u dhigee mar hadduu salaaddii ku cayaaray talaacubkaasi waxa uu keenayaa kabiira min alkabaa'ir saasuu ka soo guurinayaa imaamu alawsaaci iyo juska koowaad alzawaajir laba boqol sagaashan iyo toddoba safxada wuxuu kaloo yidhi isagoo kalaamkiisii haddana sii wada bacda an dakara ikhtilaafa alculamaa bitakfiiri taarika asalaa waxa uu ka yidhi hal salaad keliya qofkii ka tegey iyo xadka loo oofinayo maxaa xadkiisu muxuu yahay xukumkiisu wuxuu yidhi wuxuu sheegay culummadii gaalaysay sida imaamu axmed iyo ayuu sheegay markaasuu haddana wuxuu yidhi wa ama ashaafici imaamu shaafici iyo ciddii raacday buu yidhi fa innahum wa in qaaluu bicadami kufrihi hadday xataa yidhaahdeen la gaalaysiin mayo gaal ma aha laakiin waxay yidhaahdeen waa la dilaya laakiin bishardi waxay yidhaahdeen gaalaysiin mayno in lam yastaxilla haddii uunan xalaashan ay macnaha haddii uu xalaashado waynu soo marnay inuu ku gaaloobayo wuxuu yidhi marka shiikhu laakinahum waxay leeyihiin qaa'iluuna biannahu yuqtalu bitarki salaatin waaxida hal salaad keliya haddii uu ka tago waa la dilaya laakiin yaa dilaya imaamka iyo dawladda iyo waxa weeye ciddii xukumkaasaa dilaysee dadka shacabka ahi shaqo kuma laha ducaaddu shaqo kuma laha waxa weeye ragga culammadaa iyagoo inay xaqa caddeeyaan laakiin ciddii xukumka markaa haysa ayaa oofinta laga rabaa xuduudda islaamka inay oofiyaan waaya waxay yidhaahdeen fa idaa umira bihaa haddii la amro inuu salaaddii tukado oo uuna tukan ilaa wakhtigeedii uu baxo waa la dilaya oo qoortaa laga ridayaa seef baa lagaga tuurayaa qoorta wuxuu marka saa ugu sharaxayaa kitaabkiisa azawaajir juska koowaad laba boqol sagaashan iyo siddeed haddaba khulaasada waxaan kusoo gebagabeynaynaa aqwaalulculamaa iyo adilada markaynu aragnay ugu dambayntii waxa weeye ikhwaani fillaah tarku salaati culammadii waxay u qaybiyeen saddex nooc qof salaaddii juxuud uga tegey oo istixlaal ah oo diiday inuu tukado oo inkiroo yidhi aniga salaad ma tukanayo kaasi waa gaal mukhrij can ilmilla islaamna ma aha isaga iyo kan waxa weeye shirkiga ku jiro sanamyada caabudaya iyo kan gaalka ahi waa isku xukum waa gaal wey weligiiba ha sheegto inuu islaam yahay waxba islaamnimadiisa kama jiraan amaa qaybta labaad waxa weeye waa qofka salaaddii uga tegey nisyaan oo cududaar leh kaasi waa muslim waxa uuna tukanayaa salaaddii xilligii uu gartay ama xilligii uu hurdadii ka kacay waay waa ijmaacu lumma ummaddoo dhan waa isku ijmaacsan tahay ciddiidana ma jirto amaa mid ka dhexe oo laysku khilaafsan yahay waxa weeye waa kan dadku maanta u badan yihiinoo wuxuu leeyahay aniga muslim baan ahay waa tukanaya dharkaa iga waxaysan shayddaan baa iga qaalib noqday insha allah ilaahay ay soo hanuuniyo qofka noocaa dhahaya kaas waxay yidhahdeen culammado isku khilaafeen imaamu axmed iyo cidda raacday waxay yidhahdeen waa gaalaysiinaynaa haddii uusan salaaddii tukan imaamu shaafici iyo cidda raacday waxay yidhahdeen maya ma gaalaysiinayno waxaanu leenahaa salaaddii tuko haddii uuna tukan waxa weeye waa dilaynaa oo waxa weeye xad baan ka oofinaynaa waa dilaynaa laakiin waa muslim waalcilmu cinda allah marka waxaanu nidhi sida raajixa qowlka ay imaamu shaafici iyo cidda raacday ayaa raajixa waayo axaadiidta waxaa waafaqaysa axaadiidta shafaacada ayaa waafaqaysa wallahu aclam intaas ayaan marka kusoo gebagabaynaynaa waxa weeye dersigaas ah maaragtay tarku salaa wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin qofkii marka su-aal ka qaba mawduuca aan ka hadalnay iyadoo laga baxaynin mawduuca ayaan waxa weeye waa uga jawaabaynaa insha allah wixii ilaah naga garansiiyo wallahu aclam